wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabtiiyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa isniin bisha sebtembar ee sanadka waa waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lixiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban boggeena internetka v o a somaly com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabtiiyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtiiyo wararka v o a waxaa ka mid ah maxkamadda gobolka banaadir oo maanta xukumo kala duwan ku riday qoys soomaaliyeed oo ay sheegtay in ay al-shabaab u sameeyeen akoono ay dhaqaale ugu ururiyaan maanta ay taariikh u tahay aaaanka bisha sagaalaad aauaaaaanka maxkamadda gobolka banaadir waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka boqoaaaaanfaqradii saddexaad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay
waxaan sidoo kale idiin haynaa madaxweynaha maraykanka jo biden oo jeedin doona khudbaddiisii u dambeysay ee isagoo madaxweynaha uu ka jeediyo golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay toddobaadkan waxaad sidoo kale maqli doontaan ururada soomaalida ee gobolka albeerta ee dalka kanada oo wada dadaallo lagu wacyigelinayo dhallinyarada dhibaatada dhallinyarada waa dhibaato oo muddo soo jirtay oo sanado sanadba sanaday ka daran tahay waxaa markaas sabab u ah ilmihiion aysan haysanin isla markaas dad ay ku daydaan oo markaas oo maaragtay la hadlo wacyigeliyo wax u sheega
qodobada kale xiisaha leed maqli doontaana waxaa ka mid a ciidamada milatariga israa'iil oo maanta isniina weeraro xooggan oo cirka ah ku qaaday koonfurta dalka lubnaan qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida markab dagaal oo ay masar ay leedahay ayaa xirmadii labaad oo hub ah geeyey soomaaliya sidaa ay isniinta maanta ah xaqiijiyeen saraakiil milatari iyo mas-uuliyiin dekadda muqdisho ah hubkan ayaa waxaa ku jira qoryaha lidka diyaaradaha iyo madaafiicda markabka masar ayaa bilaabay dejinta hubka maalintii axadda sidaa uu sheegay diblomaasi ay soo xigatay wakaalada wararka reuters ciidamada ammaanka ayaa axaddii iyo isniintii maanta xiray wadooyinka iyo hareeraha dekadda iyada oo kolonyo baabuur ah ay hubka u qaadeen dhismaha wasaaradda gaashaandhigga iyo saldhigyo ciidan oo ku dhow sidaa ay wakaalada wararka ee reuters u sheegeen laba ka mid ah shaqaalaha dekadda iyo laba sarkaaloo militari dowladaha soomaaliya iyo masar ayaan weli si rasmi ah uga hadal hubkan xubno dhowr ah oo ka tirsan dowladda oo ay la xiriirtay v o a soomaali waa ay ka gaabsadeen in ay ka hadlaan arrintan waa shixnadii labaad oo hub ah oo masar ay geyso soomaaliya bil gudaheed toddobaaatankii agost diyaarad militari oo masar ay leedahay ayaa garoonka diyaaradaha aadan cadda ee muqdisho ka dejisay hub iyo rasaas labada dal ayaa heshiis amni kala seexday bishii agost imaatinka hubka ayaa laga cabsi qabaa in uu sii kiciyo xiisada soomaaliya iyo etoobiya xiriirka udhexeeya masar iyo soomaaliya ayaa sanadkan sare u kacay sababo la xiriira aaminad la-aanta ay wadaagaan ee ka dhanka ah etoobiya etoobiya ayaa ka caraysiisay muqdisho kadib markii ay heshiis isafgarada la seexday somalilan bishii january kaasoo looga kiraynayo dhulbadeed loogana bedelanayo inay aqoonsato somalilan masar ayaa iyaduna etoobiya waxaay muddo sanado ah isku khilaafsan yihiin biyo-xireenka ay adis ababa ka samaysay webiga niilka waxayna sidoo kale cambaaraysay heshiiska somalilan masar ayaa dhinaca kale ku yaboohday ciidamo qeyb ka noqda howlgalka cusub ee nabad ilaalinta soomaaliya dowladda etoobiya si deg deg ah ugama jawaabin codsi falcelin ah oo ay u dirtay wakaalada wararka ee reuters weerarada israa'iil ee magaalooyinka iyo tuulooyinka koonfurta lubnaan ayaa dilay boqol qof in ka badan afar boqol oo kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ay sheegtay xarunta howlaha deg dega ee caafimaadka dadweynaha ee wasaaradda caafimaadka ee dalka lubnaan xaruntu waxay tilmaantay in dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ay ku jiraan caruur haween iyo shaqaalaha caafimaadka waa berigii maanta oo isniinah ciidamada israa'iil ayaa duqeymo cusub oo isdabajooga ku qaaday deegaano badan oo ku yaala koonfurta iyo bariga lubnaan siday sheegtay wakaalada wararka ee a f b duqeymaha israa'iil waxaa ay la beegsadeen goobo iyo meelo ka tirsan gobolka nabadiya ee koonfurta lubnaan iyo sidoo kale deegaano dhowr ah oo ka tirsan degmada suur duqeymaha ka dhacay koonfurta lubnaan ayaa ku soo beegmaya iyadoo duulaan xoog leh lagu hayo gobolka beqaac oo xuduudo leh suuriya ee uu ku yaala bariga lubnaan hogaamiyaasha koongareska maraykanka ee ka kala socda labada xisbiya jamhuuriga ee dimuqraadiga ayaa xaddii shalay ku heshiiyey miisaaniyad saddex bilood ah oo maalgelin doonta socodsiinta howlaha hay-adaha dowladda federaalk maraykanka intiisa sharciyeedka kharashaadka muddada gaaban ee koongareska ayaa meesha ka saaraya in qayb ahaan ay istaagto shaqadii dowladda federaalk maraykanka marka la gaaro bilowga miisaaniyad sanadeedka maraykanka oo sanad walba bilaabata bisha oktoobar kowdeeda go-aanka kama dambeynta ah ee dhammaystirka miisaaniyadda cusub ee maraykanka ayuu koongaresku u riixay marka laga gudbo doorashada madaxtinimada ee dhacaysa shanta bisha noofembar ee soo socota afhayeenka aqalka wakiilada maraykanka ayaa dhambaal u diray mudanayaasha jamhuuriga ee koongareska waxaanuu ku faahfaahiyey qorshaha miisaaniyadda kumeelgaarhka ah sideed maalin ka hor inta aanu bilaabmin miisaaniyad sanadeedka cusub intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii caalamka halka dhegeystayaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta xukunno kala duwan ku riday qoys soomaaliyeed oo al-shabaab u sameeyey akoonno ay dhaqaalo ugu ururiyaan warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta xukunno kala duwan ku riday qoys ku eedeysnaa inay maalgelinayeen ururka al-shabaab islamarkaana ay dhaqaalo ugu aruurinayeen akoonno ay u sameeyeen kiiskan oo muddooyinkii ugu dambeeyey yaallay maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta laga soo saaray go-aankii ugu dambeeyey waxaana xukunka maxkamadda ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud maanta ay taariikh u tahay saddexlabaatanka bisha sagaalaad laba kun afariyo labaatanka maxkamadda gobolka banaadir waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka boqoliyo labaatan faqradii saddexaad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay shan boqol toddobaatan iyo shan laba kun saddex labaatan kaasoo eedeysanayaala ka yihin kow dembiile xasan cismaan aadan ku hesha faldembiyeedka ku xusan qodobka laba boqol labaatan iyo kow faqradiisa labaad lala akhriyo toddobaatan iyo kow ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna uga xukuntay toddoba sano oo xariga labo waxay sidoo kale dembiile xasan cusmaan aadan ku heshay faldembiyeedka ku xusan qodobka labaad fakradiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyay qodobka sideed iyo labaatanaad ee xeerka kahortaga lacag dhaqidii maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay saddex sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan toban kun oo dollar saddex waxay sidoo kale dembiile xasan cusmaan aadan ku heshay faldembiyeedka ku xusan qodobka saddexaad oo lala akhriyay qodobka sideed iyo labaatanaad ee xeerka kahortaga lacag dhaqidii maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay saddex sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan toban kun oo dollarka maraykanka ah wadarta guud ee xukunka eedeysanaha waa saddexiyo toban sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan labaatan kun oo dollar afar waxay dembiile faadumo xasan cusmaan ku heshay faldembiyeedka ku xusan qodobka saddexaad oo lala akhriyay qodobka sideed iyo labaatanaad ee xeerka kahortaga lacag dhaqida iyo maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay laba sano oo xariga waxay dembiile xasno awees qaasim ku heshay faldembiyeedka ku xusan qodobka saddexaad oo lala akhriyay qodobka sideed iyo labaatanaad ee xeerka kahortaga lacag dhaqida iyo maalgelinta argixisada waxayna uga xukuntay laba sano oo xarig ah waxay dembiile aamine cabdulaahi abunuur ku heshay faldembiyeedka ku xusan qodobka saddexaad oo lala akhriyay qodobka sideed iyo labaatanaad ee xeerka kahortaga lacag dhaqida iyo maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay laba sano oo xariga xukunkan ciddii aan ku qancin waxa uu furan racfaan ku siman inta sharcigu tilmaamay xukunkan ayaa imanaya xilli dowladda soomaaliya ay kal hore shaacisay inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadayso cid walba oo xiriir la yeelata ururada xagjirka ama dhaqaale u aruurisa iyadoo xirtay akoonno badan oo al-shabaab ay dhaqaale uga aruursan jireen qaybaha kala duwan ee bulshada xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa jeedin doona khudbadiisii u dambeysay ee isagoo madaxweynaha uu ka jeediyo golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay toddobaadkan arrimaha ugu waaweynee la filayo inuu ka hadlo waxaa ka mid ah khilaafka bariga dhexe iyo xaaladda ukrain iyo arrimo kale khudbadda madaxweyne biden ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobey ayaa noqonaysa tiisii u dambeysay ee uu golaha ka horjeediyo isagoo madaxweyne ah khudbadda biden ayaa waxa uu ka horjeedin doonaa boqolaalka hogaamiyeyaal ee sanad kasta isugu yimaada golaha guud ee qaramada midoobay khudbadda madaxweynaha maraykanka ee sanadkan ayaa ku soo aadaysa xili xasaasi ah oo aad muhiim u ah sida ay sheegtay safiirka maraykanka u joogta qaramada midoobay linda thomas greenfield
sannad kasta waannu ka hadalnaa laakiin shirka sannadkan waxa uu ku soo beegmayaa xilli xasaasi ah oo adag liiska dhibaatooyinka iyo khilaafaadka u baahan fiiro gaar ah iyo in laga qaado tallaabo kama dambays ah waa sii kordhayaan liiska arrimaha uu ka hadlayo madaxweynuhu waxaa ka mid ah arrinta khaza mowqifka maraykanka lama jaan qaadayo inta badan golaha kaas oo toddobaadkii lasoo dhaafay si aqlabiyada u ansixiyey qaraar ka dalbanaya israa'iil inay soo afjirto dagaalka iyo qabsashada dhulka falastiin ee muddada sannadka ah socota maraykanka ayaa ka mid ah afar iyo tobankii cod ee maya ku diiday qaraarkaas taas oo linda thomas grenfield ay ku tilmaantay in ay waafaqsan tahay arrintaasi diidmadii washington ee tallaabooyin hal dhinac ah oo wiiqaya rajada xal laba dowladood ah falanqeeyayaasha waxay filayaan in biden uu ka hadlo taageeradiisa israa'iil iyo ukrain khudbaddiisa sannadkan waxaana ay muujinayaan labadaas khilaaf inay yihiin caqabado waaweyn xilli uu gabagabaynayo madaxweynenimadiisa maraykanka sida uu faahfaahinayo jim kesler oo ah guddoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda ee xarunta daraasaadka ee fedway
xaaladda bariga dhexe waa xaalad adag oo waxa ay arrintu maraysaa heer ah sidee ayaad ugu sii dadaali kartaa in xaaladdu aanay faraha ka bixin oo uunu khilaafku isku beddelin dagaal gobol waxaan filayaa inay tahay mala'waal cid walba ka sugaysa waxa dhici doona iyada oo dagaalka xamaas iyo israa'iil uu ku dhow yahay sanad waxaa la aaminsan yahay in ku dhowaad boqol qof ay weli ku jiraan gacanta xamaas aqalka cad waxa uu sheegay in soo celintoodu ay tahay mudnaanta koowaad ee ugu weyn islamarkaana ay tahay tiirka muhiimka u ah heshiis lagu gaadho xabad joojin u dhaxaysa israa'iil iyo xamaas jim kesler oo ka tirsan xarunta thedway waxa uu sheegay in madax badan ay biden si diiran u soo dhoweyn doonaan khudbaddiisa sogootinta maadaama uu ku guulaystay in uu dib u soo dhiso xulafada iyo inuu hagaajiyo qawaaniinta caalamiga ah
waxaa jira jacayl badan oo loogu hayo adduunka intiisa badan dabcan waxaa jira meelo yar oo aan laga jeclayn madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa khudbaddiisa ka horjeedin doona golaha loo dhan yahay qaramada midoobay maalinta beri oo salaasa ah
magaalada kismaayo ayaa waxaa ka socda dadaalo lagu doonayo in looga hortago in la leexsado ama la musuq maasuqo sahayda gargaarka bini'aadanimo ee lagu talagalay dadka sida aadka ugu baahan ee wajahaya duruufaha adag ee dhinaca nolosha dadaaladan ayaa waxaa hormood ka ah golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya iyo maamulka jubbaland iyadoo ujeeddadu ay tahay in la helo sharci lagu ilaalinayo gargaarka faahfaahinta warkan waxaa kismaayo ka soo diray aadan maxamed salaad kulankan oo looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa gargaarka bani'aadanimo ee la leexsado ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan baarlamanka jubbaland iyo sidoo kale xubno ka socday baarlamanka aqalka sare ee soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland ayaa inta badan waxaa diiradda lagu saarayey sidii wax looga qaban lahaa ama looga hortegi lahaa xeerna looga soo saari lahaa ka hortagga gargaarka bani'aadanimo ee la leexsado waxaana ugu horreyn kulanka hadalkooban ka soo jeedisay xildhibaan deeqo xasan oo ka mid a mudanayaasha baarlamanka aqalka sare ee soomaaliya waxaana ay sheegtay in loo baahan yahay in laga hortago gargaarka baniaadanimo ee la leexsado islamar ahaantana loo baahan yahay in laga soo saaro kulankan xeer lagu dhaqo arrimahaasi
kobcinta wacyigelinta leexsiga gargaarka loo qoondeeyey soomaaliya oo runtii ah barnaamij aad u fiican waxaana ka soo qayb galay guddiga joogtada ee golaha wakiilada jubbaland oo dhammaystiran iyo guddiga arrimaha gudaha ee golaha wakiilada jubbaland iyo sanataradii ka yimid dowladda federaalk soomaaliya waxaa nagala soo qayb galay wasiirka gargaarka dowlad goboleedka jubbaland iyo xubno kaleeto hay-ado kala duwan aadna waxaan ugu mahad celinayaa kasoo qaybgalayaasha sidii quruxda badneed doodii quruxda badneed ee u falanqeeyeen waxaan rajaynaynaa inay kasoo bixi doonaan xeerkii lagu maamuli lahaa deeqahaas cabdiraxmaan maxamed dheriq wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ayaa sheegay in shirkan uu ahmiyad gaara u leeyahay sidii looga hortegi lahaa gargaarka bani'aadanimo ee loogu talagalay dadka danyarta ahi kaa oo inta badan la masuq maasuqo ama la leexsado waxaana uu sheegay in ahmiyad gaara uu ka wasaarad ahaan u leeyahay shirkan banka jubbaland iyo aqalka guddida sanatarada ee ka yimid xamar ay si aad ooga doodeen wax badan oo waxa weeye abukaatihii aqalka sarena uu soo bandhigay isagana waxa weeye barseshin ku sameeyey barnaamij fadhi qiimo badan buu ahaa wax weyn waxa weeye ka taraya muhiimadda ay leedahay in deeqaha loogu deeqay soomaaliya ay la xaqiijiyo inay gaadha dadka loogu talagalay saan wada ognahay soomaaliya deeqo badan baa lagu bixiyaa hay-adaha maamula dowladda soomaaliya iyo hay-adahaasi waxa weeye waxaa loo wada taagan yahay dadkaasi in la gaadhsiiyo inay gaadhaan sida loogu talagalay wixii inay deeqdii u gaadho caqabadaha ka imanaya ilaa fishinka iyo laga shee waxa weeye soo baxay hay-adaha soo imanaya dowladda soomaaliyeed labadeeda heerba waxay u taagan tahay inay arrintaasi si dhaba ugu hurgasho haddii wax khaladaad jiraan la saxo ciddii lagu herana tallaabo laga qaado sharciyana laga sameeyo annaga ka wasaarad ahaan dowladda jubbaland arrintaasi meel adag bay naga taagan tahay in la xaqiijiyo deeqahaas dadka inay gaadhaan idefishinka waxa weeye lala dagaalamo la joojiyo aanan ogolaanin in deeqaha la leexsado xaqiijinno waxaan wadnaa boolisiyo annagu ka wasaaradahaan wadnay baarlamaankuna barnaamijkii sanatarada barnaamijkaasi daba socdaan in sharciya laga sameeyo aan ka wada shaqayno si aan waxa weeye loo maareeyo deeqahaasi siday ugu fiicnayd dadkana ay u gaadhaan gabagabadii waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha baarlamanka ee jubbaland cabdi maxamed cabdiraxmaan waxaana uu sheegay in ay looga baahan yahay golaha wakiilada jubbaland iyo mas-uuliyiinta kale ee ka socda aqalka sare ee soomaaliya in ay ka soo saaraan kulankan qodobo muhiim u ahi sidii loo badbaadin lahaa ama wax loo qaban lahaa kuwa leexsada gargaarka bani'aadanimo
oo wakiil ka ah isteedyada sida mashruucu uu yahay ama brogaraamku uu yahayna aad u jeedaan gadaasheena boorka taagan in lagaga hadlo dhibaatooyinka deeqaha loogu talagalay dadka ay masiibooyinka ku dhacaan midda dabiiciga iyo midda ay bani aadamka geystaanba sida loo kontarooli lahaa oo annaga haddaan nahay jubbalandna wasiirkii qaabilsanaa uu nala joogo qolyahan sanatarada ahna ay arrintaa ka soo shaqeeyeen runtii farxad weyn bay annaga noo tahay soomaaliya dhan baynu u tahay annaga keligeen ma ahe waa wax dalkao dhan ka yaalla marka insha allahu tacaala aad baan fikirkan u soo dhowaynaynaa sanataradii ka soo shaqeeyeyna waa uga mahadnaqaynaa
waa shirkii labaad oo looga hadlayo arrimaha leexsiga gargaarka bani'aadanimo oo lagu qabanayo magaalada kismaayo iyadoona dhowr jeeroo hore sidanoo kale looga dooday sidii wax loo qaban lahaa arrimaha gargaarka ee la leexsado waxaana haatan la filaya in kulankan laga soo saaro xeer lagu dhaqo kuwa markaasi leexsada gargaarka bani'aadanimo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo aad ayuu mahadsan yahay aadan maxamed salaad halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii amuuraha qurbaha waxaa inala socodsiinaya xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno dadaallo ay wadaan ururada soomaalida ee gobolka albeerta ee ku saabsan wacyigelinta dhallinyarada marka laga soo tago gobolka ontario ee dalkan kanada albeerta waa gobolka labaad ee ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee kanada sidoo kalena waa gobolka labaad ee ay ka dhacaan dilalka dhallinyarada soomaalida marka laga soo tago gobolka ontario si wax looga qabto ama loo joojiyo dilalkaasi iyo dhibaatooyinka kale ee haysta dhallinyarada waxaa socda dadaallo ay wadaan ururada soomaalida ee ka dhisan gobolkaasi kaahiye dhuubow wuxuu madax u yahay ururka canadian multiple service center ee bixiya adeegyo kala duwan oo fadhigiisu yahay gobolka albeerta gaar ahaan magaalada edmonton sidoo kalena wuxuu ururkiisu qayb ka yahay sidoo kalena wuxuu ururkoodu qayb ka yahay wacyigelinta dhallinyarada waxaan kula xiriiray qadka taleefonka ee magaalada edmonton ee gobolka albeerta wuxuu ugu horreyn ka hadlayaa dhibaatada taagan iyo waxa keenay inay sii socdaan walaa xuseenow horta dhibaatada dhalinyarada waa dhibaato oo muddo soo jirtay oo sanado sanadba sanaday ka daran tahay sanadada qaarna way ka fiican tahay sanadadii hore laakiin waa dhibaatooyin runtii jirta oo maaragtay qoysaska soomaaliyeed oo ku sugan guud ahaan dalka canada ee soo waajahda gaar ahaan gobolkeena alberta dhalinyarada badanaa soomaalida waxa waaye waxaa dhacda inta badan inay ayaga kooxyo qaldan oo maaragtay mararka qaar ka beec mushtara waxyaabaha mamnuuca ka ah wadanka sida daroogado kale mise maaragtay ay galaan kooxyo oo maaragtay gangistaro ah maaragtay ay ku biiraan taasina waxaa sabab asaasi u ah sida annaga markaan daraaseynay oo xaaladahaas waqti badan aan ku bixinay ugu horeyso sababaha kala jabka qoyska aabihii hooyadii kala tageeno qoyska markii kala jab uu jiro aabihii doorkii uu qaadan lahaa uu meeshii ka maqan yahay hooyadii xoogaa yar dhibaatooyin badan baa ayadana soo waajahaysa waxaa markaa sabab u ah ilmihiion aysan haysanin islamarkaas dad ay ku daydaan oo markaas oo maaragtay la hadlo wacyigeliyo wax u sheega waa tahay kahaya waxaa la sheegaa in dhalinyarada iyagoo xog uun ka haya ee dhibaato dhacday ama dil haddana ay ka gaabsadaan inay sheegaan maxaa keena midaas dhalinyarada markay dhibaatooyin noocaas oo kale ay soo waajahdo mise ay kooxyo qaldan ay ka mid noqdaan waxaa dhacda mathalan nin dhalinyarada soomaaliyeeda la dilayaa dhalinyarada kala taqaana mise og mise ay asxaab la yihiin ma hadli karaan waayo qaacdo oo waxaa jirto kooxda arrimaha mamnuuca ka ganacsata oo sida gaar ahaan daroogada in aanan la sheegin arrintaas dhacday qofkii ka dambeeyey waayo haddii ninkaas dhalinyarada ah oo maaragtay uu ka hadlo hadhow dhibaato asiga u imaanayso asigiina ay mataqaanaa noqonayo in asiga naftarkiis la ugaarsado faamilkiis la ugaarsado marka erey waxay isticmaalaan snitch oo ahaa oo mataqaanaa markaasuu ku leeyahay aniga snitch ma noqonayo tan kale oo sababna u ahan waxa waaye dowladdii naftarkeedii markaa weydiisa booliiska wuxuu ku leeyahay anaga howsha way socotaa marka haddaysan jirin dad isku xiran oo arrintii intay u istaagaan oo maaragtay ay difaaca ka galaan mise ay dadkii la hadlaan oo ay weydiiyaan booliiskii su-aalihii ku habboonaa media la hadlaan ay dhahaan anaga dhibkaasaana haysto runtii waxaa laga yaabi lahaa in maaragtay wax laga qaban lahaa dhibaatooyin badan oo isbiirsaday oo ay ugu horreyso shaqa la-aanta ayaa la sheegay inay kordhisay dhibaatooyinka haysta dhalinyarada taasoo bulshada laga doonayo inay iska kaashato dadka sidaasi aaminsan waxaa ka mid ah dunye nuur oo madax ka ah ururka the african canadian civic engagement council oo fadhigoodu yahay magaalada edmonton ee gobolka alberta waxayna ka shaqeeyaan arrimaha dhalinyarada waatan duniya oo xilli sii horreysay iigu warramaysay qadka taleefonka ee magaalada edmonton badanaa dhalinyarada aa la shaqeeyo oo maxkamadyaasha oo la shaqeeyaa caawiyo iyo communitiyaasha iyo employmentyaasha waxay ka mid tahay ay u badan tahay soomaalida dilidda albertan ee edmonton horta wiilalyaal madow badanaa la dilay laakiin soomaalida ugu badan waxa oo la dilay so communitiga hadda waxaa waaye inay runtii horta saddex wax sameeyaan kowda inay isdhahaan waaye maxaa waaye dhibaatadan oo noo keenayso oo aniga you know dhibaata root cause aa la dhahaa in english maxaa waaye meesha ay runtii dhibaatadan ka imaanayso aniga fikirkayga waxaa waaye raa'igayga in ay badanaa dhibaatadan ka imaanayso qaxi iyo you know dhibki badan oo dadka arkeen ay you know canada just way imaadeen and runtii maka hadlin and traumada meel kastee naga qabsatay and also ilmaha iskoolayaasha in dhib xun lagu haayo ay meel kastay aadaan shaqayaashana opportunity la siinin so waxaa waaye communityyaasha inay u kacaan ee isdhahaan sidee iskugu xirnaa you know sidee wax u sameynaa masjidyaasha you know programyaal badanay sameyn karaan oo just dhalinyarada ka mid ah duniya nuur ayaa qabtaa inay habboon tahay in bulshada soomaalida gaar ahaan ururada ay kala qaybsadaan shaqooyinka oo ay diiradda saaraan arrimaha dhalinyarada ka hor intaysan dhibaatadu dhicin ani horta waxaa is dhihi lahay markaa soomaaliya gobolka alberta fiiriyo communitygeenna waa community aad u qurux badan oo aad strong u ah oo wax badan samayso oo isku xiran fundraiser waa ku fiican nahay dad oo waxaan nahay qalbi fiican oo wax kasta oo bini aadanka la rabo badanaa baniaadanka soomaalida ah wax kastay maraan anaga dhan waa u damqanaa and even subxaanallah wiilashii soomaalida markii halkan lagu dilay dadkii oo duugay oo lacag familiga u keenay oo familiga caawiyey waa communityyaasha oo soo istaagay somali community organization ka mid ah iyo masjidyaasha ka mid ah laakiin waxaa la rabaa markii oo dhibaato dhacda bes in lasoo istaago ma la rabo waxaa waaye dhibaatada in oo laga hor imaado an dhibaatada inaan si fiican u sharaxno an aniga inta wiilal aan la shaqeeyo iyo gabdho iyo hooyayaal aan la shaqeeyo waxay badanaa waxaa ogaaday qaxi naxtintii iyo shooki oo laga soo qaaday horta faamilayaasha inay weli ka hadlaynin ayna bogsanayn oo communitygana si fiican weli programyaal oo strong ah dhigaynin so community kasta wuxuu ku fiican yahay an qof kasta wuxuu ku fiican yahay in lagu daayo waayo oo haddana aa is wada caawino aa isku xirano marka laga soo tago arrimaha dhalinyarada sidoo kale ururada soomaalida ayaa qabta adeegyo kala duwan waa kan mar kale kaayadhuugow
hay-adda canadian multiple service center waa hay-ad bulshadeed oo adeegyo kala duwan bixisa adeegyadaasoo isugu jira in dadka wadanka ku cusub loo adeego lagu soo dhoweeyo oo wadankii maaragtay se ula qabsan lahaayeen xortu waxbarasho u geysan lahaayeen ayna maaragtay ugu faa'iideysan lahaayeen inay la jaan qaadaan la qabsadaan wadanka xaruurtoodii maaragtay iskoola ay geeyaan ayagiina iskoola aadaan mise shaqooyin mataqaanaa qaabkay ku heli lahaayeen inay u kasban lahaayeen maaragtay khibada kanadiyaanka adeegyo badan kalaa jiro oo ku saabsan dhalinyarada in la wacyigeliyo aysan noqon dhalinyaro oo maaragtay wadankii ku baaba'ay badanaa dhalinyarada soomaaliyeed sidaad ogtahay meelaha ay kala joogaan dhibaatooyin badan baa soo wajahda taas keliya kuma eka dadka keliya ku cusub dad waxaa jiro oo muddo dheer joogay haddana ay ku adag tahay noloshii maaragtay ayaga naftirkoodii waan caawinayo sida ugu fudud adeegyada ayaga ay xaq u leeyihiin loogu raadin kara ayaan ugu raadinaa waanu isku xirnaa ayaga iyo dowladda ayaan inta badan u dhexaynaa waxaa kaloo taas sii dheer barnaamijka dadka da-da ahoo oo waayeelada in ayagana mataqaanaa adeegyo loo fidiyo ah in guryaha markay keligooda kusoo haraan oo kale inay noo yimaadaan barnaamijyo u qabano isku xir bulshadeed u samayno iyo qoysaska khilaafaadka badan soo dhex gala badanaana inaan ka xalino mise meelaha oo maaragtay lagu caawin karo aan u dirno dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay dadaalada ay wadaan ururada soomaalida ee gobolka albeerta ee ku saabsan wacyigelinta dhallinyarada intaan mar kale kulmi doonna waa xuseen ur xaajiyo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
halkaad weli dhegeystaan nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haysa saynab abuukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban dowladda soomaaliya ayaa tan iyo bartamihii sanadkii labada kun laba iyo labaatanka waday guluf ka dhan ah al-shabaab oo ay ku qabsatay dhul ballaaran haddaba dowladdu ma gaarsiisay adeegyadii bulshada deegaanadii la xoreeyey waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay maanta waxaana doodda igala qaybgalaya korneel yuusuf xuseen dhangad iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi waxaana su-aasha jawaabteeda ku horreeyey korneel yuusuf bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ilaahay baa mahad iska leh bahda v o eeda iyo saaxiibkayga dooddaygula jira dhammaan waa salaamaya salaanta islaamkaan ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu salaan kadib runtii haddaan gudagalo barnaamijka dooda sidaanu ka warhayno nidaamka dowladnimo ee wadankan ka jira waa nidaam dowladnimo oo muddo dheer soo shaqaynayey dowladda maanta jirtana waxay ku guulaysatay in dhul fara badan oo cadowga uu joogay oo dowladihii dowladda maanta jirta ka horreeyey ay fursad u waayeen inay gaaraan inay tagaan in dowladdaanu maanta ay xorayso lagana hirgeliyo nidaam dowladnimo oo runtii la ysku hadlayn karo lagana bilaabo ilaa iyo labada kun iyo labaiyo labaatankii halgankaasi waa socday haddana meelihii ugu dambeeyey oo gabagabada ahayd baa la marayaa bulshada soomaaliyeed markaa inay dowladnimadoodana ku kalsoonaadaan lalana shaqeeya dowladda maanta jirto oo aan oran karno runtii waa dowladdii ugu tayada badnayd ama ugu waxqabadka badnayd runtii arintaasi waa arin bulshada soomaaliyeed ay wada og tahay sheekh nuur dowladda adeegyadii la filayay ee bulshada ma gaarsiisa deegaanadii dhowaan la xoreeyey aad baad mahadsantihiin laanta af soomaaliga v o e da iyo dhammaan dhageystayaasheenna aad baan idiin salaamayaa korneylka dooda igula jirana waa salaaman tahayd kornaale waxaa weeyaan horta haddii la yidhaahdo waxqabadka dowladda oo deegaanadii kooxaha khawaarijta laga xoreeyey oo in muddo ahba ilaa labakunlabayoabaatankii xilliga xukuumaddan ay saaxadda mimbarka soo kortay wixii ka dambeeyey waxqabad haddii la yidhaahdo ma la gaarsiiyey deegaamadii kooxaha khawaarijta laga xoreeyey jawaabta waxay noqonaysaa horta marka koowaad maya hadday jiri lahayd waxaa laga dareemi lahaa deegaanka iyo deegaanada la xoreeyey hadday degmo tahay hadday gobol tahay ayaa waxqabadka laga dareemi lahaa waxaana isleeyahay de waa sax oo sida korneylka waan ku raacsannahay oo dowladnimadu in dowladnimada la dhiso oo la daadejiyo oo degmada iyo gobolka iyo bulshadoo dhan loo baahiyo waa wixii la sugayo wey dowladduna inta ay shaqaynaysay oo runtii muddo ah oo ku dadaalaysay in kooxahan waddanka laga dulqaado hase yeeshee de waxbaa xagaldaac baa jira xagaldaacaasna meeshuu ka jiro ma aha ma aha bulshada ma aha waa dhinaca dowladda maxaa yeeley meesha markii la qabto dowladdu inta badan laba dhinac bay iska saaran tahay oo waa dhinac military iyo awood dhinacna waa dhinac idaaradii iyo maamulkii waay dhinacii maamulka inuu daadejiyo oo waxa weeye gaar ahaan saddexda wasaaradood oo midi ay difaaca wadanka u xil saaran tahay oo gaashaandhigga iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo wasaaradda cadaaladoo wixii garsoora ay hoos tagaan waa in ummadii la gaarsiiyo bulshadii oo adeegii dowladnimada ay ku hiran lahaayeen la gaarsiiyo waxaan ognahay korneylkuna wuu ogyahay laftiisu ee in meelihii laga xoreeyey qaarkood ay kasoo ifbaxeen in qabaa'iladii qaarkood isdilayaan in ciidanka dhexdoodii qaarkood isweerarayaan oo isdilayaan marka waxaasoo dhan waxaa looga baaqsan karaa adeegii dowladnimada inaan la daadejinin oon garsoorkii meesha la geynin oo idaaradii iyo maamulkii heer degmo iyo heer gobol aan la geynin taas baa aniga ii muuqanaysa waana midda aan u leeyahay meeshii loo baahnaa lama gaarsiinin dadaal waa la sameeyo iskuday waa la sameeyey waana jecelnahay in iskudaygaas lasii wado hase yeeshee meeshii loo baahnaa lama gaarsiin haddii aan dib kugu soo noqdo ee cornel yuusuf waad dhegaysanaysaa sheekh nuur waxa uu ku doodayaa in aanay laga hirgelinin adeegyadii bulshada ee deegaanadii la xoreeyay adigana waxaad qabtaa in dowladda ay gaarsiisay adeegyadii laga filaya inkastoo meelaha qaar ay weli harsan yihiin maxaad ugu jawaabi lahayd dooda sheekh nuur runtii saaxiibkay nuur sheekh waa mahadsan yahay fakarkiisana haddii xor buu u yahay laakiin arrintaa waa ku kala aragti duwannahay runtii wax badan bay dowladda maanta jirtaa ay qabatay waxaa ka mid a waxyaalahay qabatay in dhul aad iyo aad masaafadiisu u dheer tahay oo afar gobol oo soomaaliya ka mid ah in laga xoreeyey cadowga khawaariijta ahaa ee ilaa iyo muddada dheer ka telinayey sida shabeellada dhexe gobolka hiiraan gobolka galgaduud iyo gobolka mudug dhammaan afartaa gobol iyo afartaa gobol intoodii badnayd cadowga waa laga xoreeyey dowladda maanta jirta dowladaan ahayn oo gaartayna ma jirto waxqabadka dowladday ka mid tahay waxaan ka warhaynaa dhammaan degmo walba iyo tuulo walba oo gacanta lagu dhigay in laga hirgeliyey nidaamkii booliiska nidaamkii maamul ee maamulkii shibilyaanka ahaa ee wadanka tuulo walba iyo degmo walba ee lahayd waxaa laga hirgeliyey runtii meelo badan oo cadowga khawaariijta biyaha laga cabi jiray oo ceelo lahaa oo ay cadowgu burburiyeen dib u dayactir baa lagu sameeyey wadooyin baa la sameeyey dad badan oo xagga humuriyateriyanka ama runtii macaawamooyin la gaarsiiyey baa jira wax badan baa dowladda maanta jirta ay qabatay runtiina wixii dhimanna baahida bini-aadanku wax la soo koobi kara hal mar ma ahan laakiin wixii dhimanna qorshaheedii miisku saaran yahay marka lama oran karo dowladdan wax ma qabo haye sheekh nuur ma kula tahay in meelaha qaar wax laga hirgeliyey oo dowladdu dadaal wado marka la eego muddada howlgalku uu socday iyo deegaanada ay dowladdu qabatay waad mahadsantihiin horta corneylo waxa weeyaan dowladdu waxa ma qabanin anigu ma dhahayo oo waxa weeyaan dowladdu waxaa loogu igmaday inay waxqabato oo maamul dadkan u samayso ay waxdaadejiso oo sida aad la socotaan horta sideedaba waxaa jirta haddii la yidhaahdo adeeg baa la gaarsiiyey fokiska ugu horeeya oo la qabanayo oo boontiga ugu horeeya waxaa weyaan garsoor baa meesha ka jira waxaana laga yaabaa markii meesha xaalad ciidan uu ka jiro oo intii kooxahan ama ay ku dagaalamaan tuulooyinka ama gobolka ay ku dagaalamaan in awooddii garsoorka ay tagto maalmaha garsoorka waa laba qayboodoo midna waa qaybta sifiliyanka ah midna waa qaybta ciidanka iyo caskariga wey qaybta ciidanku waa laga yaabaa inay tagaan oo waxa weyaan ama ciidanka dhexdiisa ha noqoto isku dhacay ama qabaaille iyo wax isku dhacay ha noqota ama kooxaha khawaarijta oo laga soo qaqabanaya ha noqote laakiin dacwadii iyo qaybtii sifiliyanka ahayd iyo maamulkii baa u baahan in laga hirgeliya deegaanada oo tabashada ay deegaanadu qabaan de waa wax iska muuqata waxa weyaan xataa iska dhaafe waxyaalihii qaanuunka uu xarimayey oo dalkan qaanuunkiisa waxaa ka mid ah xarun dowla meel aan ahayn inaan dacwad loo tegi karin garsoor inaan loo doonan karin meel aan ahayn meeshii loogu talagalay oo garsoorkii maxkamadihii ama heer degmo ha noqoto ama heer gobol ha noqoto ama heer federaal ha noqotee mid kasta ikhtisaaska ay leedahay waxaa mamnuuca oo qaanuunka soomaaliya ku qoran oo lixdan iyo labadii la qoray inaan loo dacwo tegi karin meel ay dowladdu astaysay meel aan ahayn haddii maamul tahay oo wax la isku hayo idaare iyo maamul ay noqotana wasaaradaha iyo gobolka iyo dowladaha hoose unbaa dacwad loo tegi karaa laakiin in kooxa khawaarija ama qabaa'ilo ama meelo kale loo dacwo tago taas horta waa wax dhaliilahoo muuqata waana xagga dowladayna ka imaanaysaa ilaan markii la yidhaahdo kooxaha khawaarijta cadaalad u doonteen markii la yidhaahdo fokiska ugu horeeya waa inay soo baxdaa dowladdii meesha cadaalad kamayna hirgelin maxkamad gobol lagama dhisin maxkamad degma lagama dhisin taas weeye ujeedkaygu iyo dowladdu wax ma qabanin hadda anigu ma dhahayo mana dhihin waay marka corneyle horta taas weeye fokiskaygu waana in maaragtay in wax hormar horumar la gaadhsiiyo dalkan oo dowladnimadiisa la daadajiyo midaas weeye ujeedka aniga iyo hadafka aan ka leeyahay haye corneel yuusuf runtii saaxiibkay aad iyo aad buu u mahadsan yahay aragtidiisana sidii horey baan u sheegay wuu ku mahadsan yahay laakiin saaxiibkay haddaan aragtidiisa kala qaado oo aan dhowr meelood ka fiiriyo marka koowaad waxaanu isla qirnay oo uu igu raacsan yahay in dowladdu intii loo badnaa intii loo baahnaa ee deegaamada baahidii ka jirtay intii badnayd inay qabatay saaxiibkay arrintaa waa igu taageeray wuuna igu raacsan yahay wuxuu hadda saaxiibkay walwal ka muujinayaa arrimaha garsoorka sidaan ka warhayno nidaamka garsoorku waa nidaam aasaasi ah oo aan bulsho kastoo meel ku nool aysan ka maarmi karin nidaamkii garsoorkuna carada xiriir buusan saaxiibka ila lahayn baan u malaynayaa nidaamkii garsoorku waddanka waa ka jiraa waana shaqaynayaa midkii ciidamadaa shaqaynaya waxaynu aragnaa maalin walbaba askari askari dilay oo goobtuu ku dilay maxkamad lagu saarayo sharcigana la waafajinayo arrimihii sharci arrimihii kale oo madaniga ah iyo maxkamadihii madaniga ah way joogaan ayadana saaxiibkay intaasaan rabaa inaan u xaqiijiyo waxaan kaloo saaxiibkay rabaa inaan xasuusiyo nuur sheikhow adduunku waa inaad xasuusnaataa marka koowaad meesha aynu ka nimid iyo meesha aynu maanta joogno dalkaanu dal burburay buu ahaa wakhti badan baa dibudhiskan waddankaanu soo socday kuma dayan karno dowladaha maraykan iyo reer yurub iyo dowladaha horumare ee suberbawariska siday wax u qabtaan inaad wax uma qaban karno marka markaynu eegno xaqiiqatan tabarteenna iyo dowladnimadeenna iyo dibudhiska waddanku uu ku socda markaynu eegno xaqiiqatan waxaanu odhan karnaa dowladdu waxay qabatay waxyaabihii laga sugayay wax ka badan oo horumar ah ayay dalka ka hirgelisay dadka gobolada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka la xoreeyena dhammaan adeegii loo baahnaa waa la gaarsiiyey sida garsoorkii nidaamkii kaleeto isteeshimadii iyo xarumihii booliiska nidaamkii kaleeto maamulkii kaleeto oo sibiliyaanka ahaa adeegyadii kaleeto oo asaasiga ahayd oo kaleeto aan horey usoo sheegayna waa laga hirgeliyey sidaa darteed nidaamka dowliga in loo hambaliyeeyo laguna taageero dowladdu shaqada ay hayso bulshada soomaaliyeed iyo dhegaystayaalkaba intaasaan ugu baaqi sheekh nuur adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda si loo daadajiyo maamulka islamarkaana bulshada ay u helaan adeegyo ku filan oo dabooli kara baahiyahooda maxaa la gudboon dowladda federaalk ee soomaaliya waad mahadsantihiin dhammaantiin horta waxa weeyaan gebagabada waxaan isleeyahay waxa ugu habboon oo dowladda soomaaliya la gudboon deegaan walba oo kooxaha khawaarijta laga xoreeyo bulshada meeshaas ku nooli baahiyaha ay u qabaan ama garsoor dowladeed ha noqoto ama maamul ha noqoto ama adeegyadii kale ee humanitarianka ha noqotee horta waa ay badan yihiin oo baahiyaha bulshadaasi aad bay u badan yihiin laakiin si ayna wixii isku dhaxyaac u noqonin ama gaabis u soo bixin ama cadowgii mar labaad ayna jaanis ugu helin waxaan dhihi lahaa dowladda soomaaliya waxa ugu boontay oo ugu muhiimsan waddanku dowlad buu leeyahay dowlad shaqaynaysa oo instituushanadeedii iyo xarumaheedii ay shaqaynayaan bay leedahay isla degmadaas la xoreeyey ama deegaankaas laga xoreeyey inay sida ugu fudud tiimamka markaas liidariska u ah ama dhaqan ha noqdo ama culimo ha noqoto ama mucalimiin ha noqoto ama dadka amniga sugaya ha noqotee isla markiiba tababar cusub oo waxa weeyaan bila qaadanaya in horey laga siiyo oo hadday garsoor tahay hadday cadaalad samayntii ummaddaas tahay hadday tahay adeegyadii bulshada dad gaarsiiyo oo loo layliyo oo laylis fiican intii la siiyo ama caasimadda intii la keeno oo wasaarad walba wasaaradda ay xiriir kala leedahay arrimaha diinta oo stateka joogtay oo maaragtay maamul goboleed joogtay inay tababar u furto tababarkaas baa bulshadiina anfacaya ilaan waxaa weeye nin tuulo joogay oo kooxaha khawaarija intaasoo sana fikir khaldanay ku shubayeen markii intii lasoo qaado caasimadda la keeno tababar dhowr bilooda la siiyo la yidhaahdo deegaankii ka hirgeli mabaadiidaas dowladnimada iyo xeerarkaas iyo qaanuunkan raac oo nidaamkaasi dowladdu ku shaqaysaaya raac la yidhaahdo markaas qofkii isagoo sugan buu aadaya marka waxaan isleeyahay dowladda tallaabooyinka ugu muhiimsan oy qaadayso deegaan walboo laga xoreynayo dadkaas meeshaas xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday gala qaybgalay korneyl yuusuf xuseen iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
u maadsantahay saynab abuukar oo doodaasi inoo soo diyaarisay islamarkaana nala socodsiinaysay halka aad ka dhagaysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka oo muqdisho kusoo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayo mahad cali xidir
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska africa haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o e da f m teda sagaal iyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber reediyo kulmiye f m-ta sideed sideed reediyo resala hal eber labo dhibiclabo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhagaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a galabtana barnaamijkeena waxaanu diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamadii toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida brimier liga sireda talyaaniga laliigaha sbain iyo bundisligaha dalka jarmalka waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya foos cusmaan awes foos manchester oo kamid ah taageerayaasha waaweyn ee kooxda kubadda cagta ee man united burhaan cali macow oo kamid ah wariyaasha wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho iyo muuse cabdi cabdulle oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha tabiye ee jooga muqdisho kana howlgala idaacadda ciyaaraha ee gol dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay burhaan cali macow oo aan wax ka weydiiyey waxaabihii laga bartay kulankii weynaa ee dhex maray kooxaha arsenal iyo manchester city waa mahadsan tahay mahadow haa waxaa la ciyaaray kulan aad u xiiso badan oo loogu magac daray super sunday arsenal iyo sidoo kale man city dhinaca kale guardiol iyo arteta ciyaareen kulankan wuxuu ahaa kulan biggema taageerayaashu ay indhaha ku hayeen sidoo kale jamaahiirta kala duwan ee kubadda cagta iyadoona kulankaasi laba gool iyo laba gool uu kusoo dhammaaday xilli kooxda kubadda cagta ee arsenal toban ciyaartooy ay ku ciyaarayeen kadib markii laga saaray wiilka reer belgium ee lagu magacaabo tarzadkaasi oo qali sameeyey waxyaabihii kulanka laga bartay waxaa ka mid ahaa in kooxda kubadda cagta ee arsenaal ay adkeysi ay sameeyeen weliba xilli dambe sagaashan iyo toddoba daqiiqa ayaa la bareejeeyey arteta weli wuxuu muujinayaa in markaas sidoo kale horyaalka uu ku guuleysan karo kadib markii bandhigii uu kusoo sameeyey in kooxda kubadda cagta ee city garoonkeeda ugu tagto weliba gool ay kaaga hormaraan oo laba ugu badasho waa wax markaas sidoo kale u baahan awood sidoo kale laacibka lagu magacaabo rodri ayaa kulankan dhaabac soo gaaray iyadoon aan ognahay in markaas sidoo kale kevin debrun uu kulankan markaas sidoo kale uu seegay marka habeenkii xalay ahaa kulan biggame ah ayaa markaas sidoo kale la daawaday weliba daqiiqadaha markaasi dheeriga ahaa ee arsenal loogu bareejeeyey waxaa laleeyahay ciyaarta oo mar hore dhammaatay ayuu garsooraha isku sii dayay inuu ciyaarta sii wado marka waxyaabahana laga bartay mar kale arsenal waxay muujinaysaa inay horyaalka u dagaalami karto weliba la xifaaltami karto kooxda city iyo liverpool oo sanadka markaas sidoo kale bandhigkooda uu yahay mid aada u wanaagsan waa mahadsantahay burhaan waxaan siinayaa foos kooxdaadii manchester ahayd toddobaadkan barbaro ayay gashay markaa fiirayso maxaa ka qaldan kooxda kubadda cagta ee man united aadaa u mahadsantahay walaalkee manchester united iyo crystal balace eber iyo eber mar kale aan kusoo horkufay crystal balace weli waa ku dhibanaya garoonkan ciyaar aniga saddex dhibic aan qaadan karin ayaa dhibic kusoo qaatay manchester united aaday u fiicneed horta banooni ahaan manchester oo banooni ciyaarays daawaday goolhayahan everton ee manchester ka tegay aa ila ciyaaray henderson manchester kaambiga hore iidaa fiicneed banooni ahaan fursad ahaan wax walba iidaa fiicneed saddex gool oo clear ayuu iga badbaadiyey oo garanaajo iyo dalakti iyo sidii kale ninkii kale bruno ayuu iga badbaadiyey manchester united waxaa u malaysaaba goolasha markaa hor u socodba male tiimka ciyaarta aaday u fiicneed manchester baruno kale galabta dhaqaaqiisa iyo fursadaha uu awuuraya aada u fiicnaa galabta baruno ceeb ma leheen sidoo kale ama diyaalo galabta sidoo kale xidigaha aadka u firfircoonaa manchester ayuu ku jiray sidoo kale dhexda ninkii kobi mano ahaa ayaa ku xarakeeyey kaambida hore markaa eegtid sidoo ugu raaxaystay crystal balace crystal balace manchester united inaysan goolal badan ka dhalin kubadaha kontrataga oo keliya ayay ku gaadaysay afartan iyo shanta daqiiqee hore ciyaarta markaa eegtay ericson oo kusoo bilaab ericson ma xumeen kaambiga hore markaa eegtid inkastoo kaambi dambe aan la arkin haddana markaa eegtid tiimkan waa tiim xoog badan xoog ku ciyaarta kubadahan kontrataga iyo boobka aada ugu fiican ugaardiya haysataa oo nin dagaalyahan ah iyo cobimano dhexdaa isla dhig rashford iyo ama diyaala labada garab iyo saar garanaajo bedeloo ku fiican yahay garanaajo kubadiisa hadaaragtid bedeloo ku fiican yahay marka manchester united maalinba siyaa noola dhahaa anaga nin guushaba noo diidan ah old trafford noo fadhiya sababtee ku farxi kartaa haddaad taageero manchester tahay ma farxi kartid tanhaag intuu kuu joogo adi maba farxi kartidba haddaad taageero manchester tahay waa mahadsantaha foos muuse toddobaadkan kulamadii dhacay marka laga tago arsenal iyo city iyo man united sidoo kale liverpool iyo chelsea ayaa iyaguna guulo gaaray maxaa ka dhihi karnaa kooxahaas kulamadii ay ciyaareen waa mahadsantahay saaxiib runtii kulamadii min liverpool ilaa iyo chelsea waxay ahaayeen guulo muhiim u ahaa labada kooxoodba gaar ahaana kooxda chelsea oo siisankii ama xilciyaareedkii lasoo dhaafay aad ay uga liidatay liverpool qudheeda kulamadii ugu dambeeyey xilciyaareedkii hore aad ay ugu jajabnayd saameyn ayayna ku yeelataa la dhihi karaa bixitaankii macalimo yordan clob marka si kastaba guulaha ay gaareen labada kooxood oo weliba min saddex gool ay ku badiyeen waxay ka dhigneed guulo muhiim u ah islamarkaana wax ku ool u ah labada dhinac chelsea hadda kaalin fiican ayay kaga jirtaa kala sarraynta horyaalka sidoo kalena liverpool iyaduna kaalinta labaaday ku jirtaa waxaana labada kooxoodba ay yihiin laba kooxood oo rajo fiican ka leh e b l-ka hadda gaar ahaan kooxda uu ka tegay macalimo clob oo la islahaa slood muxuu ka bedeli karaa liverpool oo la ogyahay awoodeeda premier leaga iyo sida ay uga baahan tahay in koobab kale oo badan ay qaado waxaa kale oo xusid mudan in chelsea isbeddelka ay samaysay ay ku dhici waayeen kooxo badan oo suuqa lacag badan geliya oo ay ka mid tahay manchester united dhaqaale badan ayay suuqa geliyeen haddana waxa ay la yimaadeen chelsea xitaa way la imaan waayeen waa mahadsantihiin ugu dambeyntii waxaanu joognaa gabagabadii barnaamijka isku soo duub horyaalada itali iyo sbain iyo kulamadii xiisaha badnaa ee toddobaadkan ka dhacay mahad aada u mahadsan tahay haddii aan ku bilaabo horyaalka liigaha waddanka sbain aada u xiiso badan yahay waliba toddobaadkan ee labada kooxood ee faaltame ee barcelona iyo waliba real madrid guulo waaweyn ayay gaareen barcelona ayaa hogaaminaysa oo sideed iyo toban dhibcood ayay leeyihiin halka real madridna afar iyo toban dhibcood ay markaasoo kale leeyihiin labada kooxood toddobaadkan waxay qaateen toddobaad aada u wanaagsan kalel empembe shawaqa ayuu soo gaaray sidoo kale roberto landiski ayaa laga yaaban yahay oo lix kulan lix gool ayuu sidoo kale dheliyey dhinaca kale horyaalka zere eeda dalkaasi talyaaniga isagana aada u xiiso badan yahay toddobaadkan waxaa la ciyaaray derby milan oo ah kulan aada u xiiso badan inter milan iyo ac milan ayaa ciyaaraan weliba ac milan ayaa laba sano kadib waxay kusoo adkaatay garoonka inter milan ama kulamada loo yaqaano derby delamontanino oo markaas sidoo kale kulan aada u xiiso badnaa ahaa christan polosig iyo weliba meteo gabio oo siddeetan iyo sagaal daqiiqa goolka guusha u dhaliyay ayay kaga mahad celinayaan zere eeda talyaaniga sanadkanna isbedel weyn ayaa laga dareemayaa marka loo fiiriyo kulamadii la ciyaaray torina hogaaminaysa napoli labaad yondineso halka inter milan iyo ac milanna markaas sidoo kale lixaad iyo toddobaad ay ku jiraan aad baad umahadsan tihiin intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha iyo v o a tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaanteen isku duuban waa mahad cali xadir oo idinkaga tegaya sidaas iyo bilab wanaagsan
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan idinku tala galnay
midan gayaankii oo guurtideydii oo gees maraaye midan gayaankii oo guurtideydii oo gees maraaye inay goyso inay goyso inay goyso gebiga tuurto magar alaaba inay goyso inay goyso inay goyso gebiga tuurto magar alaaba gacalladaydii gacalladaydii gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya gacalladaydii gacalladaydii gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya ilay garaaboo la ii geli maan ku gamilaaye ilay garaaboo la ii geli maan ku gamilaaye haddii gugeedii haddii gugeedii haddii gugeediioo garashadeedii sidaan u geysay haddii gugeedii haddii gugeedii haddii gugeediioo garashadeedii sidaan u geysay gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya samaadiyo gurbood xalaalaan ku guulamaayeguri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guulamaaye hadday go'aankii ku gebagabaysay inaanan guursan hadday go'aankii ku gebagabaysay inaanan guursan gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya ruuxaad gargaarto adna ku gowrshaa gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya
heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o e tan iyo kulanta dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo
guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guula maaye hadday go'aankii ku gebagabaysay inaanan guursan